waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna sar maxay noo xigay waxaan filayaa caashoy barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo waryaheena jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga qormadeenna maanta waxa aan ku soo qaadanaynaa midaynta qoraalka afka soomaaliga dabcan dhegaystow waxaad isweydiin kartaa waxa laga midaynayo qoraalka afka soomaaliga su'aashaasi iyo macluumaadka la xidhiidhaba waxaa marti noogu ah barasare mustafa cabdulaahi fayruus oo madax ka ah macadka cilmibaarista soomaaliyeed ee jaamacadda muqdisho islamarkaana jaamacadda ka dhiga maadooyinka cilmi afeedka afka soomaaliga iyo suugaantiisa daraasaadka soomaalida iyo weliba daraasaadka afrika barasare mustafa cabdulaahi fayruus waxa uu labadii kun iyo labiyo tobankii soo bandhigay warqad cilmiyeed hindise ah oo uu uga hadlayo midaynta qoraalka afka soomaaliga isla warqaddaasna waxaa la daabacay labadii kun iyo shan iyo tobankii halka iyadoo faahfaahsanna lagu soo bandhigi doono haddii eebaha awoodda le uu idmo kulanka afartanaad ee daraasaadka soomaalida oo bisha toddobaad ee sannadkan ka dhici doona magaalada hargeysa sidoo kalena barasare mustafa cabdulaahi fayruus waxa uu ka tirsan yahay akademiya goboleedka afka soomaaliga iyo akademiyada afafka afrika barasare mustafa cabdulaahi fayruus kusoo dhowow v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay jaamac adigu iyo v o a iyo dhegeystayaashana waan salaamaya inta aanan guda gelin mawduuceenna waxaan isleeyahay inay muhiim tahay dib umilicsiga markii af soomaaliga la qorayey iyo dulmar kooban oo aada naga siiso cilmi baalista afka soomaaliga ee arrintan la xidhiirta bismillahi raxmaan raxiim waa adiga iyo bahda v o waan salaamaya jaamaco sidoo kale dhegeystayaashana waan salaamaya siday laognahay af soomaaliga waxaa la qoray kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayaa si rasmiya loo qoray inkastuu afta wen yahay markaa la qoray cilmi baaris baa bilaabantay xoog leh markii horena sii socotay cilmi baaristaasi waxay ku salaysnayd dhanka farta ayaynu hadda ka hadlaynaa waxa kaloo ay saameyn ku lahayd dhanka kale culumta kala duwan ee luqada ama afka uu lahaa sida naxwaha suugaanta diyaarinta qaamuuska ururintiisa erey bixin loo sameeyey dhinacyada kala duwan ee maamulka iyo waxbarashada iyo nolosha guud intaba marka hawshaas markii la fiirsho waxay socotay malaha shantii sane u horeysay si xoogla ayay u socotay laakiin laga bilaabo toddobaatan iyo sideedii aad bay isku dhintay dhankii cilmi baaristu laakiin adeegsigii baa sii socday afka la adeegsanaya dhanka maamulka iyo waxbarashada iyo manaahijtii waxbarashada lagu adeegsanayay soomaaliya gudaheeda kadib saynu ognahay waxaa burburtay dawladii dhexe ee soomaaliya burburtay marka wax walba way hakadeen xataa adeegsigii baa dhaawac gaaray oo aada iyo aada isu dhimay meelihii lagu adeegsanayay dabayaaqadii sagaashanaadkii yaa madaxweynaha jabuuti iyo aqoon-yahano kale iska xil saareen mugaal ismaaciil cudar geele sidii cilmi baaristaas loo soo noolayn lahaa dawladda jabuuti waxay qabanqaabisay kulamo aqoon isweydaarsiyo kala duwan oo afka soomaaliga lagaga hadlayo manaadiga soomaaliya banbaa kaalin fiican kusii lahaa waxay socotaba markii lasoo gaaray afartan guuradii qoritaanka farta soomaaliga oo laba kun iyo labiiyo tobankii ku beegnayd shirweyne weyn iyo dawladda jabuuti ururkaas naadigaas soomaali ban ay qabanqaabiyeen oo jabuuti ka dhacay waxa isugu yimid aqoon-yahano badan oo soomaaliyeed waxaa kamid ahaa dadki intii ka noolayd guddigii guddigii af soomaaliga kulankaas waxaa la isla qaadaadhigay af soomaaliga qoritaankiisa inkastoo afartan sano laga joogo in arrimo cusub oo soo baxay ay jiraan waxaa la isla qaatay cilmi baarista af soomaaligu u baahan yahay in lasii xoojiyo waxaa kaloo la isla qaatay iyadana in adeegsigiisa sidii loo tayayn lahaa loo sameeyo hay-ad guddi baa loo saaray sagaal qof ahaa guddigaasi hay-addii bay kasoo tala bixiyeen waxaa juun laba kun iyo saddex iyo tobankii marka halkaas lagaga dhawaaqay in la dhisay akademi goboleedka af soomaaliga gudoomiyana loo doortay doctor maxamed daahir afrax markii horena kamid ahaa guddigii kasoo shaqaynayay xeerarkeedii iyo waxyaabahaasna soo dhisay waxaana loogu talagalay hay-addaas akademiya goboleedka af soomaaligu inay kaalintii cilmi baarista ee banaanaatay ay wax fiican ka qabato way jiraan wadamada tabarta intay doonto hala ekaatee hay-ado afka ugu xil saaran wadamada qaarkood way leeyihin sida macadka afafka jabuuti bay leedahay laakiin waxaa loogu talagalay akademiya goboleedkan cilmi baaristana inay xoogka saarto wada shaqaynta heerka gobol oo maadaama af soomaaligu wadamada geeska africa iyo qurbahaba uu jiro in la xoojiyo lagana wada shaqeeyo oo xaggaas marka akademiyadaas iyo hawshaas cilmi baaristuna taariikhdaasi soo martay aad ayaad u mahadsan tahay macalin mustafa cabdullaahi fayruus haddii marka aanu egno dhinaca kale dabcan baahida loo qabo in la helo qoraal midaysan oo af soomaali ah waa mid muuqata balse haddii aad cilmi ahaan noogu sharaxi kartid maxaad ku qeexi lahayd waxaa ku jira markaynu fiirino waxaynu maraynaa laba kun iyo sideed iyo tobankii labada kun iyo sideed iyo tobanka arrimo waxaa jira culus ama arrimo soo kordhay oo u baahan in wax laga qabto ama u baahan in laga faa'iidaysto dhowr arrimood baan ka tilmaami lahaa waktiga kooban dartiis waxaa kamid ah waxaynu galnay xilligan lagu magacaabo digital era waa xilli digitala wax walbaba computer iyo aalad computer la adeegsanayo waxaynu joognaa xilligan lagu magacaabo in adduunyada iyo iyo habkii warshaduhu ay galeen artificial intelligence in maskaxdii laga faa'iidaysanayo inaaciga ahay marka af soomaaliga aalada computerka marka lagu qorayo wuxuu kuu qaban karaa computerku hawl fara badan oo ku uu fududaynayo waxaa loo baahan yahay marka xilligan la joogo in laga fikiro sideebaa aalada computerka a looga faa'iidaysan karaa waxyaabahu inoo fududaynayana aan uga faa'iidaysan karnaa waa qodob waxaa kaloo jira aqoontii kala duwanayd dhinacyada badnayd aqoontaas kala duwani waxay gacan inaga siin kartaa hawlaha af soomaaliga in la qabto tusaale ahaan waxaad arki kartaa cilmi baariso kala duwan oo aqoon-yahano ay ku samaynayaan waxaa intaa soo raaca qodobkaa ka sokow waxaynu ognahay in dad badan oo soomaaliyeed oo qurbaha tegay oo degan inay jiraan milyan ilaa laba milyan oo qof baa lagu qiyaasaa carruur ay dhaleen baa jooga carruurtaa qurbaha ku dhashay ee ku koraya waxay u baahan yihiin in afkii la qaro arrin hore u jiri jirtay ma ahayn dadka geeska afrika degan afkooda waxay ka bartaan aqalkooda laakiin ubadkaasi in la baro si gaara loo baray u baahan yahay arrinta kale ee soo korortay oo arrin midayntu laga maarmaan ka dhigi doonta waxaa kamid ah berigii hore soomaalida miyiga magaalada degan dadka dabcan waxaa badnaa dadka miyiga degan welina iyagaa badan laakiin tirada magaaladu way soo kordhaysaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii haddaan tusaale usoo qaadano soomaaliya waxaa dadka magaalada degan ay ahayn boqol kiiba saddex iyo labaatan laakiin sanadkan aynu marayno qiyaastii boqol kiiba afartan inay magaalada degan yihiin baa lagu qiyaasa iskuullada jooga waxaa bara waxaa soo gelaya arday intooda badani reer magaala oo miyiga xiriir toosa la lahayn marka waxyaabahaas oo dhan waa arrimo soo kordhay oo u baahanaya in cilmi baaris lagu sameeyo sidii looga faa'iidaysan lahaa farsamada cusubna looga faa'iidaysto waxyaaba markii hore miyiga lagu haystay ay kamid ahayd afka kobcintiisu sida ciyaar suugaaneedka iyo waxyaabaha lamidka inay ka baxeen markii magaalada la joogay laakiin ay soo galeen aalad iyo qalab cusub iyo farsamooyin cusub waa tahay marka waxyaabahaas waxay u baahanayaan marka in afka la mideeyo ayay u baahanayaan Waa tahay.
qoraalkiisa qoraalka af soomaaliga la mideeyo W- waa tahay qoraalka sidoo kale waxaa la dareemi karaa dadkii xataa soomaaliya waxbarashada kusoo qaatay afka soomaaliga marka ay ereyada qorayaan waxa ay qoraan erayo qof waliba deegaanka soomaaliya uu ka yimid sida looga dhawaaqo waxaadna moodaa in ay erayo badan oo kala gedisan dhawaaqoodu ay jiraan tusaale waxaan usoo qaadan karnaa magaca sheekh oo kale oo tilmaamo ah sheekh dadna waxay u isticmaalaan eh, laba i halka dadka qaarkoodna ay laba e u isticmaalaan midaynta qoraalka afka soomaaliga muxuu ka qaban karaa arrintaas qaab noocee ah ayaana loo marayaa midaynta horta markii aynu halkan qodobka u baahan inaan aada hoos u xariirna waxa weeyaan waxaynu ka hadlaynaa waa midaynta qoraalka halkaa waxaa ka baxayo inaan ka hadlayn hadalkii caadiga ahaa markaynu labadeena qof wada sheekaysanayno qof walba sida u haboon ee ugu sahlan oo aqalkii uu uu kusoo barbaaray uu kusoo barto uga hadlaya culeysna kama jiro laakiin markii la fiiriyo hadalka waxay u baahan tahay eh, inuu ka fiirsado uu tifaftiro uu ugu talagalo qoraalkaasi inuu dad fara badan oo kala baahsan oo juqraafi kala ballaaran ku nool inuu gaarayo qofka jabuuti hadalka uu qoro waxaa akrisanaya qofka gaarisa jooga oo ay aada u kala fog yihiin kan hargeysa jooga hadalkuu qoro waa inuu akrisan karaa kii kale ee kismaayo joogay Eh, ay akrisan karaan dadkii qaaradaha kala duwan joogay ee australia iyo maraykan iyo inta udhexaysa ku fiirsanaa marka halkaasi waxay u baahan tahay qoraalka in la habeeyo la tifaftiro eh, eh, si markaa qoraalkaas loo habeeyo oo loo tafaftiro waxyaabaha lama huraanka waxaa kamid ah in qoraalka uu midaysnaado oon kala doorano sida tusaalooyinka aada sheegtay sheekh waa sax oo eel la isticmaalay in sheikh la yidhaahna waa sax laakiin labada hab inaan u qorno uma baahnin ee inaan mid kamida doorano oo ugu yaraan waxaan loo yaqaano afka qalaad waa standardizationka inuu midkood noqdo markii aan qorayno inaan adeegsano si ay u sahlanaato eh, in computerkii uu ku sixi karo ereyadii ay u sahlanaato qofka eh, ubadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga in hal erey la baro intuu laba erey uu ku wareeri lahaa marka ereyadaasaa jira aad tilmaantay jaamaco ereyo kaleeta way jiri karaan oo tusaale ahaan markaan doonayno qofka aan leenahay wax samee samee ayaa la qoraa ay u dambayso ee mararka qaarkood waxaa la qoraa samay ay u dambayso a iyo ya mararka qaarkood waxaa la qoraa samay ay u dambayso e iyo ya waxaynu ka hadlaynaana waa isla hal fal oo keliya waxay u baahan tahay markii saddexdaa hab intii la qori lahaa waa isla hal hawle in uu jiro hal hab oo hal mid kamid ah oo halbeeg laga dhigtay oo kaa lagu heshiiyo in qoraalka loo isticmaalo qofka sida u sahlan ha ku hadlo ma midka eer u dambaysaa ma a iyo ya-du kay u dambaysaa ma e iyo ya-du kay u dambaysaa marka waxay fududaynaysaa marka adeegsiga Waa tahay.
ereyo kalaa jira sida tababar tababar markaynu qorayno si kala duwan baynu u qoraynaa mar laba ba baa dhexda la gelinaya mar tababar oo a ah mar tababar oo ba o ah mar marba sibaa loo qoraya Waa tahay, Marka ee, qoraalkaas wuu adkaanaya.
tusaalayaashaas halkaas aan ku dayno dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu uga hadlayno midaynta qoraalka afka soomaaliga waxaana marti noogu ah macalin sare mustafa cabdulaahi fayruus oo jaamacadda muqdisho ka dhiga maadooyin kala duwan oo uu ka mid yahay cilmiga luqadaha afka soomaaliga iyo suugaantiisa waxaana aan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabaya ee meesha aad joogto kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waa maxsan tahay magacayga waa abubakar cabdu cali eh, oo ah eh, mid ka mid a qoraayaasha da'da yar ee muqdisho ku nool oo qoray boog layiraahdo sida qoyska haddii aan u gudagalo barnaamijka waxa hal su-aalna waa watay hal kalena waa soo jeedin lahaa Eh, su- horta hore afka soomaaliga eh, in- inkastoo uu fac weyn yahay laakiin qoraalkiisii aada u dambeeyaayo toddobaatan iyo labadii oo hadda dhowaha la qoray Eh, wa- waqtigaas afartan iyo dhowrkaa sano oo laga joogana gaab weyn oo xoogan oo- oo labaatan iyo toddobada sano udambeysay ama soddonka sano udambeysay oo nagu soo galay oo dib u noqday aad is- is leedahay Eh, waqtigaas yar wax badan waa laga qabtay laakiin wax badan oo farkama kudnafaan oo la ahaa haddii naxwaha taa haddii eh, maxa- een, eh, standardizationka iyo waxyaalaha kale taa dhan marka su-aasheeda waxay tahay eh, maadaama hadda standardizationkii oo aad u liidato oo aad arkaysid een, eh, qofba af gurigii uu u u maaragtno ilaahsiisii uu isticmaalayo gobolkiisa inuu ku hadlaayo ani waxaan kamid ah dhalinyarada qoraayaasha ee ku nool magaalada caasimada muqdisho waxaan ku xantaa xoogaa inaa af soomaaliya lagu yaryahay dhalinyaradena xamax ku nool af soomaaliyana miyiga u badan yahay haddana gobola ugu sii badan yahay haddana midii laisku waafaqsanaana intama taalo oo tii gobolada dhexe ayaa la qaatay marka maxay tahay waxaa nagu culus in ereyada guud aan helno Eh, marka waxaa su-aasheeda tahay ma heli karnaa akademi goboleedka afka soomaaliga ama i- i- iyo akademiyada soomaalida cilmiga fanka iyo sugaanta iyo aqoon-yahanada soomaalida eh, iyo qoraayaal iyo eh, aqoon- khubarada afka soomaaliga guud ahaanba ee muddada ku hoolana in ay naga saacidaan dhallinyaradenas in aan helno inay ka wada shaqeeyaan in aan helno eh, maxay ahayd ereyo midaysan oo aan qaadan karno oo la isku howlo eh, laga soo shaqeeyo lasoo eh, Waayahay.
xitaa qofka aad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mawduuceennana mawduuceenna iyo su-aashaada waa is leeyihiin, laakiin- laakiin erey saan- saanan eh, ma arkin oo, eh, erey la fahmi kartaa wada qaadano su-aasha labaad eh, aan- aan- tala soo jeedinta kale waxaa aan qabaa punctuationska ama af soomaaliga da- daleen buga naxwaha af soomaaliga oo qoray axmed shiraac waxaa ugu qoran punctuation wuxuu ku macneynaya daleen daleyntaasoo kalena ayadana aad inay nagu liidataa umaleysaa eh, kii ingiriisiga eh, gooni waaye kii carabigana gooni waaye laba luqadood naga duwan waaye waxa- waxaa saga mid noqon karna waxna waa ku- laazim waxna waa ku kala duwanaanina marka mid soomaali leedaha gooniya ma- toos ma xoog ma loo saari karaa ma ma ma loo waxayn karaa in la waxeeyaan jeclaan lahayn hamjada oo kamid ah, ee xataa- halkaas halkaasaan ku daynaynaa walaal eh, waqti baa nagu socdo marka eh, waxaan jeclahay inaan u dayno eh, macalin mustafa inuu noo faahfaahiyo inkastoo eh, asagaan u daynayaa jawaabtiisana inuu ku daro aad tiri waxaa la qaatay eh, afka eh, lahajada gobolada dhexe balse waxaa naga xusuusina gobolada dhexe laftirkoodu inaysan iskuwada la- lahajad ahayn dhuusamareeb iyo gaalkacyana ay kala duwan yihiin marka dhawaaqa ereyada la yidhahdo mustafa kusoo dhawow macalin Ee, waa horta abubakar waa waa laba arrimood oo muhiim soo jeediyey marka tan ku saabsan lahjadaha iyo afka guud ee ummad walba way leedahay lahjado ama afguryo kala duwan sidoo kale waxay leedahay ab guud oo ka dhexeeyo ama ab guud ama common language oo mid ka dhexeeyo isku afkartaan ah waa midka lagu adeegsado maamulka waxbarashada warbaahinta hal abuurka iyo wixii lamid a halka afkuriyadana iyo ama lahjadahana lagu adeegsado hadalka caadiga markay wada hadlayaan suuqa wada joogaan bulshada dhexdeeda isku afkarato marka way jiraan wax- warbaahintii iyo waxbarashadii iyo maamulku intaba waxay gacan ka geysteen in af dhexe ama af guud oo soomaalida ka dhexeeya uu xoogeysto ma hadda gobolkaas u badan yahin lama dhihi karo laakiin si guud lahjadaha kala duwan ee soomaalida marka laisku daro lahjadaha maxaasiriga laysku yidhaahdo ayaa afkaasi hadda uu ku badan yahay inkastoo ereyo meelo kale kasoo galay ay jiraan oo lahjadaha kale laga soo qaatay laakiin ummad walba waa inay yeelato taasna waa in lasii xoojiyo waxaana sii xoojin karaa mar walba adeegsiga waxbarashada iyo maamulka iyo warbaahintu ay sii adeegsanayaan way jiraan tusaalehaan akademiya goboleedkaan hadda sheegayay waxyaabaha loo sameeyey maaha soomaaliya oo keliya laakiin soomaaliya haddaad tagto ee dhanka kenya qaybtii soomaalidu degto ama aad tagto gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waad arkaysaa kala duwanaansho inuu jiro intaana way u- loo wada baahan yahay af ka wada dhexeeya oo isku wada afkartaan marka qoraalka la joogo in la xoojiyo Eh, waa howl weyn sida loo tilmaamayna xeerarku inkastoo iska koobnaayeen laakiin intii dambe jandaar rogan bay iska noqoto intii xataa xeerarkii jiray sidii la rabay looma adeegsado marka taa waxay la tahay eh, waa hawl culus ay tahayna in lasii wado Eh, qodobkan kaleu tilmaamay eh, abubakar waa waa- waa sax weeyaan arrintan loo yaqaan dalaynta ama saamaynta eh, qoraalka Eh, mar hadda dhowr maalmood laga joogay akademi goboleedku tababar dhalinyaro ay ku sameynaysay muqdisho Eh, la- ay ay kamid ahayd waxyaabihii laga hadlayay oo habeynta qoraalka waxyaabihii tababarka hadda laga bixiyana waxaa kamid ahaa dalaynta qoraalka qoraallo laga sameeyena wuu jiraa muxuu ahaa qoraal koobanaan ku qoray halkaa dalayntaana oo af soomaaliga sidii loo dalayn lahaa ku saabsanna wuu jiraa waxaana rajaynayaa bartayda aan akademiyada ku leeyahay in aan dhowaan soo gelin doono toddobaadka soo socda haddii waa la yidhaha marka Waayahay.
sanaynaya meelaha uu ka faa'iidaysan karaa waayahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo washington waxaa ah, noogu marti ah mustafa cabdulaahi fayruus oo jaamacadda muqdisho barasare ka ah islamarkaana ka mid a guddiga akademiya goboleedka waxaan jeclahay inaan dhegeystaha labaad u gacan haadiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka
madaxa magaciisa iyo wadaadiyaha barnaamijka xataa caqabada haysata dowlada iyo dowlada soomaaliga iyo haddii caqabadaha is jiraan sida looga bixi karo barnaamijka xal loogu gaadin karo waxaan kaloo weydiinayaa ayana caqabada haysteen soomaaliya
waayahay su-aalahaada si fiican looma maqlin marka eh, su-aalahaada si fiican looma maqlin cilada telefoonka dartiis marka su-aasha koowaad waxaa weeye waa maxay ciladaha hortaagan midaynta qoraalka afka soomaaliga tan labaad maxay noqonaysaa yacquub intaasaan ku daynaynaa waxaan su-aasha koowaad unbaan ka qaadanaynaa macalin mustafa oo ah waa maxay eh, ciladaha hortaagan midaynta qoraalka afka soomaaliga Eh, waxaan isleeyahay markii la fiirsho waa hawl waxay u baahan tahay ugu horeeya cilmi baaris kadibna waxay u baahan tahay in hawl la qabto Eh, waxa hortaaganna waxa weeyaan un waa waxyaabaha eh, waa iska dayacaad baa la dhihi karaayo baahidu way jirtaa Eh, laakiin haddii aan cilmi baaris la samayn hawshiina la qabanin baahidaas mar walba way jiraysaa markii hore ciladihii jiray waxaa kamid qayb ka ahaa maamullo kala duwan bay soomaalidu degan tahay dalal kala duwan marka dal walba wixii asagu gaara u samaysto unbaa ku soconayay Eh, laakiin marka la sameeyey akademi goboleedka af soomaaliga eh, waxaad moodaa in arrintaasi ay yaraanayso ama ay meesha ka baxayso oo haddii cilmi baaris la sameeyo qaabka habaynta qoraalka iyo midayntiisana talooyin laga soo jeediyo inay sahlan tahay in dalalkii kala duwanaan la wada gaarsiiyo iyo qurbahaba eh, ay isla qaataan inay halkaas soo fududaanayso iyo wada shaqayntu Eh, waxay u baahan tahay marka in cilmi baaris iyo hawl la xoojiyo hay-adihii arrintan ka shaqaynayay la dhiso kartidooda aqooneed eh, la dhiso awoodooda maaliyadeed si ay hawlahaas ay u qabtaan haddii marka aanu u noqonoba in la mideeyo qoraalka afka soomaaliga waa maxay faa'iidooyinka laga dhexli karo maxaa ku jiro oo ay dadka hadda afka soomaaliga qoro ama bugaagta ku qoro ama bogaga eh, internetka ku qoro eh, wax ku soo saaro maxay ka faa'iidi karaan way faa'iidada intaanan gelin saddexdaa qodoba baraarujin yar aan sameeyo oo maadaama waxa la midaynaya ay qoraalka yihiin qoraalku wuxuu keenayaa in lakala xusho laba saddex xab ay wax u qormi karayeen taas macnaheedu maaha in ka la qaatina sax yahay kan laga tegina uu khalad yahay intuba waa lahjado wada siman laakiin waxaa loo doortay si hawsha adeegsiga loo fududeeyo barista afkana loo sahlo ta laga hadlayaana waa qoraalka oo keliyata ma aha midkii hadalka qodobka kale an baraarujinaya waxa weeyaan markaynu hadlayno aynu ka hadlayno midaynta qoraalka uma jeedno in fartii iyo alifbeetadii soomaaliga dib loogu noqdo alifbeetada soomaaligu waa labaatan iyo laba cod toddoba ka mid ay lama laabmaan toban shaqalna waa leeyahay labaatan iyo labana waa shibane marka intaasina baahida way ku filan tahay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan un intaas sidii ereyadeena iyo hadalka kala duwan loogu qori lahaa ta faa'iidada haddaan u imaado maxaan ka faa'iideynaa waa run hawshaa markii la qabto maxaa laga faa'iidaya waxaa laga faa'iidayaa horta in af soomaaliga looga faa'iidaysto oo lagu adeegsado qalabka kala duwan ee computerka iyo applicationada kala duwan oo uu leeyahay aalada computerku ay leedahay waxaa kamid ah markii laga hadlayo aalada computerku waxay siinaysaa tarjamadii oo waxaa loo yaqaan machine translation oo hadda googleka oo kale uu bilaabay waxay leedahay sixidii higaada ayuu officeka oo kale uu yeelanaya tirinka ereyadu kuu samaynaya bixidda naxwuu gacan kaa siinaya markaad wax baaranaysa gacan kaa siinaya diyaarinta qaamuusyada loo adeegsan karaa qaamuusyo online a soo bixi karaa barista luqadda marka dadka la barayo ayaa loo adeegsan karaa isla computerka marka qaybtaas waa qaybta computerka qodobka labaad aan ka faa'iideyno midaynta qoraalka waxa weeyaan in si sahlan laysu wada fahmi karo oo qoraalka qof qoray deegaan kale oo ka fog uu si sahla u fahmi karo muddo dheerna oo boqolaal sano dabadeed haddii qoraalkaas uu gaadhana isna in si sahla loo fahmi karo qodobka kale oo saddexaadna waxa weeyaan in barida af soomaaliga iskuullada lagu barayo ubadka soo koraya qurbaha ha noqoto dalka gudihiisa ama geyga geeska afrika gudihiisaba ha noqotee in agabka waxbarashada ee la diyaariyo deegaan kamida diyaariyo deegaanada kalena ay ka faa'iideysan karaan maadaama aan ognahay in dhaqaalaheenu uu yaryahay marka dadaalkii deegaan gaara laga sameeyo ina deegaanadii kalena si sahal ah buugga ay qoreen tusaale ahaan in si sahla looga faa'iideysan karo arrintaana faa'iidadeeda ugu badan dhanka barida af soomaaliga waxaa helaya ubadka ku dhashay ama ku koraya qurbaha oo tir ahaan aan yarayn xilna inaga saaran yahay afkooga inaan badbaadino aada ayaad umahadsan tahay dhegaystaha kale aan u gacan raadiyo dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxaa waalan kulmiye oo ku sugan magaalada hargeysa barnaamijkan v o e da ee muxuuha wicitaanka dhegaystaha iyo martida barnaamijkaba aad baan u faa laakiin haddaan ka hadlo barnaam muxuuha afka soomaaliga qiimihiisa haddaan ka hadlo waa afka soomaaligu aad buu qaali yahay waa af miisaan culus laho haddii loo la fiiriyo gabayaasha oo kale miisaanka au leeyahy lama qiyaasi karo laakiin waxa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay professor ee mutafir aan weydiinaya waxay tahay in afka soomaaliga maxaa dhulka soomaalida loogaga hadlo af isku mida loogaga hadli waayo amase qoraaladan kala duwan cilmka waxyaalada kala duwan ee loo kala yaqaano ma garanaysaa wax adu taqaano meesha wax iyo wax xaggaan wax looga yaqaana marka maxaa afka soomaaliga wax qura looga wada baran waayo amase qoraalada kala duwan ee meel looga wada yaqaano maxaa isku isku si looga baran waayo ayaan weydiinayaa marasalamustafe aada ayaad umahadsan tahay xaawa oo hargeysa nagala soo xiriirtay waxaan filayaa macalin mustafa inay arrintani isugu jirto su-aal laba qaybooda ay tahay kusoo dhawow xaawa way mahadsantay waa su-aal weyn oo qiimada soo jeedisay horta afka af soomaaliga waxaa laga hadlaa geeska africa markaynu eegno waa dhul aada u balaaran waxaa haddii laga soo bilaabo gacanka tojaro ee jabuuti ku yaala deegaanka soomaalida ilaa iyo webiga taana halkuu badweynka hindiya kaga daro ee koonfurta kenya marka waa dhul aada u ballaadhan oo ilaa million iyo bar kilometer lagu qiyaaso guud ahaantiis ballaadhnaantaas deegaanku marka waxay keenaysaa afku in wuxuu ku midoobaa markay dadku deegaan yaroo kooban joogaan laakiin baahsanaantaasi waxay keenaysaa inay ereyada qaarkood ku kala duwanaadaan ama lahjado kala duwan ay soo baxdo sidoo kaleeto deegaanadaa ballaaran hab dhaqan dhaqaaloo kala duwan bay leeyihiin dadka qaarkood waa beerali dadka qaarkood waa kalluumaysato dadka qaarkood waa xoolo dhaqato reer guuraana waana dadka intiisa badan ay soomaalida u badan tahay taasina waxay keenaysaa in ereyada ay adeegsanayaan iyo hababka afeed ay luqadeed ay adeegsanayaan inuu kala duwanaado oo lahjado kala duwan ay soo baxaan sidoo kaleeto af soomaaliga waa muddo qarniyaala lagu soo hadlayay uu soo jiray kumanaan sano muddada uu soo jiray iyadana isbedelaa ku dhacaya kala duwan marka waxyaabahaas waxay abuurayaan inuu lahjado kala duwan uu yeesho ceebna maaha kala duwanaanshuhu oo afka dhaawac uma geysanayso waxay qayb ka noqonaysaa hodantinimadiisa tusaale ahaan markaan kusoo qaadano markii ee bixintii sayniska soomaaliga loo sameynayay ereyada qaarkood waxaad arkaysaa in laga soo qaatay dhaqankii reer guuraaga ereyada qaarkoodna dhaqankii bada ereyada qaarkoodna beeralaydii markaasaad ku taas waxay keenaysaa marka in ereyo inay in hodantinimada afka inay qeyb weyn ay ka noqoto haddana inuu jiro af dhexe oo guud ahaan laisla wada adeegsan karo laiskula wada fahmi karo waxaad soo bandhigi doontaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo qoraalkii cilmi baarista ahaa ee isagoo hordhaca aad soo gudbisaday labada kun iyo labiyo tobankii islamarkaana isagoo faahfaahsan la daabacay labada kun iyo shan iyo tobankii magaalada hargeysana haddii eebaha awoodda la yidhahdo aad kusoo bandhigi doonto bisha toddobaad ee sanadkan maxaad carabka ku adkaynaysaa si loo helo heer ay soomaalidu u wada qorto afka soomaaliga waa waa run horta tan qoraalkan aad tilmaantay waxaan kusoo biloobay laba kun iyo koob iyo tobankii markii laga hadlayay mar kulan lagaga hadlayay arrinta af soomaaliga iyo xilligan cusub laba kun iyo koob iyo tobankii waxbarashada geeska africana lagaga hadlayo hargeysa lagu qabtay dabadeed laba kun iyo labiyo tobankii jabuuti afartan guuradii yaan kusoo qabtigay welina waan sii wadaa waxa ugu muhiimsan markaa markii la fiirsho habka qoraalka ereyada la qorayo in loo baahan yahay in la kala doorto ayadoo la fiirinayo sababo dhowr ah oo qoraalka qofkii akriya uu ku arki doono yani waxyaaba tixgelin mudan baa jira markii ereyada la dooranayo sidoo kaleeto ereyada keliya ta ma aha ee qaabka uu u samaysmo isrogrogidda falalku iyagana in la doorto tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ilaa toddoba sideed qaab in lagu hadlo oo waxaan arkayna waxaan leenahay haddii maris aynu kasoo qaadno iyadoo laleeyahay waxaan marayaa meeshaas ama mari hayaa marahaaya marowhaaya maraaya iyo waxyaaba lamid ilaa sideed qaab baa inta la maqlay aan ka laga hayaa marka qaababkaasna waxay u baahan yihin iyagana in la kala doorto waxaan loo yaqaano fair conjugation ama isrogida falalka in la kala xusho sidoo kaleeto ereyada qaabka loo qorayo oo ereyada isku isku sida biyo mareen sidee loo qorayaa iyagana waxay u baahan tahay iyadoo dhinacyo kala duwan laga fiirinayo in la kala xusho waxyaabahaas kala xulashadaasi fududaynta qoraalka kamida markii la qaadanayo in la fiirsho isbedel codeed baa ku dhaca afka mar walba isbedelkaasi dhanku u socda iyadana in la tixgeliyo iyadoo la tixgelinayo deegaanada ereyada la kala dooranayo lagu adeegsado badidooda yani ereyada qaarkood waxaa laga yaabaa in deegaano kooban lagu adeegsado laga isticmaalo ereyada qaarkoodna in deegaano aada u ballaaran laga isticmaalo marka waxay u baahanaysaa fidsanaanta deegaanadaasna in la tixgeliyo waxyaabahaas marka waa waxyaaba sahli kara xulashadii dabadeedna loo baahan yahay in maamulada kala duwani geyga ay soomaalidu ay degan tahay guud ahaan ay ka shaqeeyaan arrintaasi sidii ay uga soo saari lahaan habraacyo iyo regulationist in habkaa la adeegsado ah la xoojiyo adeegsigii afka soomaaliga lagu adeegsanayay maamulka waxbarashada warbaahinta iyo qeybaha kale la xiriirana adeegsigooda lagu dadaalo sidii loo tayayn lahaa waayo waxay qayb weyn ka noqonayaan sidii af tayalahoo dadka kaleeta ay ku hadlaan ay usoo saaraan waayo dhalinyaro badan baa warbaahintu afka ay ku hadasho un mar walbaba ka kaga sii tababaranaya waa macalin aada u weyn marka dhinacyadaas aan waxaan isleeyahay waxay gacan ka geysan karaan midaynta qoraalka af soomaaliga iyo guud ahaanba tayeyntiisa ugu dambeyntii xeeldheerayaal badan oo afka soomaaliga wax ka qoro ayaa waayadan dambe su-aalo ka keenay sidii loo qaatay markii afka la qorayay iyadoo ilduuf iyo ulakac midku ahaadaba guddigii af soomaaliga qoristiisa ka shaqaynayay waxyaabihii ay ku xireen dadkii soo bandhigayay faraha iyo fikirada kala duwani ay ka mid ahayd inaan dhibca loo isticmaalin afka soomaaliga islamarkaana xarfaha labalaabma loo arkay inay yihiin toddobo oo markaa loo calaamadeeyey dadka qaarna ay qabaan in ka badan inay jiraan waxaa kale oo meesha ku jira oo ay dood ka keenaan in halkii xarfaha sha iyo dha iyo qa loo qaadan lahaa laba xaraf oo laysku dhejiyey xarfihii laga tegay ee afka qalaad bda kore iyo v iyo sad ay loo qaadan lahaa saddexdaas xaraf oo kale arrimahaas maxaad ka dhihi lahayd way jiraan horta dad ka hadla arrimahaas laakiin intooda badan markaad fiiriso muxuu ahaaye dadka cilmi afeedka aada ugu sii takhasusay kuma badna dadka doodaha inta badan xagga ka keena si gud baa jirta markii afka la qorayo ama farta loo sameynayo af xeerarka waxyaabaha la tixgeliyo en marna laga tallaabsan waxaa kamid a fududaynta qoraalka waayo malaayiin qof baa la doonaya inay fartan adeegsadaan oo qaarkood aqoon kaleba aan lahayn ee fartaas la baray keliya un intaa ka yaqaana marka waa in loo fududeeyaa marka waxaan anu isleeyahay inay ahayd tallaabo wax ku ool ah in la qaatay mid ina inaan dhibco loo yeelin waayo haddii kale dadka qoraalkoodii ku cuslaan lahayd inaan dhibco loo yeelin tan kaleeta ee xarfahan loo soo qaatay labada calaamadood sida sha iyo dha iyo khana dabcan marka hore dooda way furnayd lakin hadda waa la adeegsaday marka eh, maadaama la adeegsaday wax weyn oo lagaga noqdaa ma jirte waxayna ila tahay eh, in lagu hawsha dhiman ee qabyada ah ama soo baxday hadda in wax laga qabto ay tahay intii wixii hore loo soo qabtay lagaga mashquuli lahaa Eh, tan ku saabsan shibanayaasha labanlaabme ee toddobada ah eh, aqoon-yahanada qaarkood markay cilmi baarisaha qaar ay sameeyaan waxay qabaan in eh, af soomaaliga waxaa ku jira labaatan iyo laba shibane oo rasmi ah marka hamsada lagu daro marka hamsada laga reebo koob iyo labaatanka kaleba in la heli karo iyagoo labanlaabmaya laakiin toddoba waxaa loo arkay inay yihiin muhiim in la qoro sababto a waxay si toosa saameyn ugu yeelanayaan macnaha ereyada labanlaabmayaana way ku badan yihiin waxaa kaloo jira shibanayaal aan ereyada labanlaabmaya tiro ahaan ay yar yihiin ama haddii aan la labanlaabo macnuhu uuna isbedelayn marka sabab loo qoro oo oo culays unbay dadka ku keenaysaay sabab weyn oo loo qoraa ma jirto marka sidaa darteed anu waxaan isleeyahay markii eh, si degan loo eego eh, way jiraan shibanayaal labanlaabmaya laakiin baahidu qoraalka toddobadaasi way nagaga filan tahay inta kalena oo dhi- dhihidda iyo isfahamka dadka way ya ya afka lagu yani qaybta kaleeto lagu dabooli karaabay ila tahay marka eh, xilligan hadda halkaa wax weyn oo lagaga noqda ani waxay ila tahay inayna furnayn midda kalena luqadaha oo dhan ba dhawaaqo iyo qoraalku boqol kiiba boqol isma waafaqaan sidaa darteed luqadaha caalamka o dhan dhataa way ka siman yihiin Eh, sidaa darteed baa loo sameeyey qoraal caalami oo fo- eh, dhawaaqa ku salaysan oo phonetical notation la yidhaahdo oo loogu talagalay sidii loo dhawaaqayay in boqol kiiba boqol loo qoro arrintaana waxaa adeegsada qolooyinka eh, eh, cilmi afeedka gaar ahaan dhanka codadkii ka shaqeeya linguisticska ayaa lagu adeeg yani waa arrin cilmi baarista un lagu adeegsado laakiin nolosha caadiga ah eh, codadkii loo codadkii ummadda ku hadlaysay lama wada qorin eh, intii isu dhaweyda laga maarmaankayd unbaa la qoray intaasana adeegsiga ku filan waxaana loola jeedaa fududaynta qoraalka iyo dadweynaha tirada badan eh, in badan oo kamid ah aqoonkana ayna lahayn inaan lagu cuslaynin farta barashadeeda iyo qoristeeda midna macalin mustafe cabdulaahi fayruus aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wakhtigaaga adaa mudan jaamacii dhegeystayaasha kale waad badnaa dhegaystayaal intaasna waxaynu ugu eeg barnaamijkeeni wicitaanka dhegaystaha qaybtiisii u dambeysay qaybo taxane ahaa oo afar qaybood ah oo naga hadlaynay afka soomaaliga waxaana toddobaadkan noogu marti ahaa barasare mustafe cabdulaahi fayruus tan iyo kulantideenna dambena waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh